subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington waa subaxnimo sabti ah bisha januwarina waa siddeed sannadka labada kun labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo boggeenna internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdiiyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan warqadda
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ka hor yimid go-aankii uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku fasaxay lacagtii laba sano ka hor imaaraadka laga qabtay
warqadan ka soo baxday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay kaga sii daraysaa runtii khilaafkii u dhexeeyey asaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble keliya warqadan ma ahane tilaabo walbo oo ay qaadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhibaatada un bay sii zaa'idinaysaa ma ahane
sidoo kale waxaad maqli doontaan etoobiya oo sii daysay maxaabiist siyaasadeed oo ay ku jiraan madax ka tirsan ururka t b lf kanada oo sannadkii lasoo dhaafay qaabishay tiradii ugu badnayd oo qaxooti ah iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray ku amray guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya inaan khasnada dowladda laga saari karin lacag ay hay-adaha amnigu sannadkii labadii ku qabteen garoonka diyaaradaha ee muqdisho ee aadan cadde madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in lacagtani ay dalka ku soo gashay hab aan waafaqsanayn hanaanka maaliyadeed ee dalka iyo shuruucda caalamiga ah ee isku gudbinta lacagaha taasi oo taabanaysa amniga qaranka iyo xasiloonida dhaqaale ee dalka sida uu ku xusan qoraalka ay madaxtooyadu soo saartay qoraalka madaxweynaha soomaaliya ayaa soo baxay kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo jimcihii shalay dowladda imaaraadka ka raaligeliyey dhacdadii ay ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya ku qabteen lacag ka timid imaaraadka oo laga soo dejiyey garoonka aadan cadde ra-iisul wasaare roobleh ayaa dowladda imaaraadka u ballan qaaday in lacagtaasi oo weli ku jirta gacanta dowladda soomaaliya dib loogu celin doono dowladda federaalk soomaaliya ayaa bishii abril ee sanadkii waxay garoonka diyaaradaha ee muqdisho ee aadan cadde ku qabatay lacag ka badnayd sagaal milyan oo dollar oo ay sideed diyaarad ka timid imaaraadka carabta lacagtaasi oo safaaradda imaaraadka ee muqdisho ay ku sheegtay in loogu tala galay mushaharka ciidamada soomaaliya ee uu imaaraadku tababarayey dowladda itoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay maxaabiist siyaasadeed oo muddo xidhnaa iyadoo maxaabiistanna ay dowladdu u sheegtay in cafis ay u fidisay waxaana ku jira maxaabiistaasi madax hore oo ka tirsanaa jabhadda t b l f sidoo kale maxaabiista cafiska loo fidiyey ayaa waxaa ka mid ah jawhar maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qowmiyadda oromada ee itoobiya kaasi oo isaga iyo qaar ka mida taageerayaashiisa xabsiga loo taxaabay bishii julaay ee sanadkii labadii cafiskan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed uu ku baaqay dib u heshiisiin guud oo dalkaasi laga hirgeliyo isagoo sidaasi ku sheegay qoraal uu ugu talagalay munaasabadda ciidda madhabta ortodokska ee diinta kiristanka oo ah madhabda kiniisadda itoobiya subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aad wararkaba ku maqlayseen madaxda ugu sarreeya dowladda soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan go-aamo uga soo saaray lacag ay dowladda imaaraadku oo lacagay lahayd dowladda imaradku oo sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shalay guddoomay shixnad raashin gargaar ahaa oo ay ka yimid imaaraadka ayaa waxa uu raaligelin ka bixiyey lacagtaasi ay dowladdu qabatay xilli hore sidoo kalena sheegay in soomaaliya ay diyaar u tahay in dib imaaraadka ay ugu wareejiso laakiin qoraal uu xalay madaxweyne farmaajo uu soo saaray ayuu uga hor yimid in lacagtaasi la wareejiyo isagoo intaasi ku daray in hal qof aanu go-aan ka qaadan karin haddaba arrintan cusub ma waxay soo kordhinaysaa khilaafka u dhexeeya iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da cabdicasiis barrow warkan qoraalka uu xalay soo saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor imaanaya hadalkii uu shalay jeediyey ra-iisul wasaaraha ee ku saabsanaa lacagta dowladda soomaaliya ay ku qabatay siddeedii abril labakunsideeditobankii garoonka diyaaradaha aadan cadda ee muqdisho lacagtaas oo gaaraysay sagaal dhibic lix milyan oo dollar oo ay lahayd dowladda imaaraadka qoraalka madaxweyne farmaajo oo ku socday guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa waxa uu amar ku bixiyey in aan la bixin karin lacagtaasi isagoo sheegay in waddanka ay ku soo gashay si sharci darro ah saameyn dhaqaale iyo mid amnina geysan kartay madaxweynaha ayaa qaybta dambe ee warkiisa ku muujiyey inay mamnuuc tahay in go-aan uu mas-uul qura gaaray lacagtaasi lagu bixiyo iyadoo aan loo marin sida uu hadalka u dhigay hannaanka waafaqsan shuruucda dalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa u dhexeeya khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya doorashada haddaba hadalladan iska hor imaanaya ee soo baxay miyay uga sii darayaan isfahmi waagii jiray waxaa su-aashaasi ka jawaabaya dor showqi axmed xayiir oo ah cilmi baare iyo bara jaamacadeed warqadan kasoo baxday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay kaga sii dareysaa runtii khilaafkii u dhexeeyey asaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble keliya warqadan ma ahane tilaabo walbo oo ay qaadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhibaatada un bay sii zaa-idineysaa maahane waxa waaye xal ma keenayso sida ka muuqatay qoraalka madaxweynaha lacagtan ayaa lagu sheegay inay saameyn dhanka amniga ah ay ku yeelan kartay dalka laakiin qaar ka mid a dadka ka soo shaqeeya ammaanka ayaa ku doodaya intaasi aysan qabin sida uu sharaxayo cismaaciil daahir oo agaasimo ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka qoraalka ka soo baxay ee bila soomaaliya caawa ee lagu sheegay khatarta inay khatar amni ku jirto lacagtaas imaaraadka ee la qabtay aniga kolley ma arko wax khatar ah lacagtaasna ma aha lacag labada kun iyo sideed iyo tobanka keliya ay keeneen imaaraadka ciidan bay noo tababareen xeerada goordon ku jiray oo ay maaragtay badqabkooda iyo raashinkooda iyo mushaarkooda ay bixin jireen lacagtana sida ay sheegeen waxay ahayd mushaarka ciidanka oo loo waday marka lacag hal bil kaliya mahayna lacag sanado soo socoto keeni jireen ayay ahayd madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo wada jooga sanad iyo dhowr bilood laba jeer ayuu isfahmi waaga u dhexeeya soo laabtay xilli waddanka uu ku jira xaalad xasaasi ah waxay aqoon-yahanada qaar u arkaan in arrinta lacagtan la xiriirta laga baaqsan karay go-aanka ra-iisul wasaaraha ka horna loo baahnaa in arrintan madaxda dowladdu ay go-aan mida ka qaataan arintan raaligelinta laga bixiyey iyo lacagaha imaaraadka laga qabtay labada kun sideed tobankii in uu ra-isul wasaaraha uu ballan qaado in loo soo fasaxayo waxaad u maleysaa runtii tilaabooyinkaas oo dhan in xaaladda ay uga sii dareyso imaaraadka naftirkooda ay ka faa-iideysanayaan runtii xaaladan cakiran u dhexeysa ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha marka intaasoo dhan waa laga kaaftoomi karay runtii siyaabo kale ayaa loo xalin karay ismaaciil daahir ayaase qaba aragti tan ka soo horjeeda isagoo u arka go-aanka ra-iisul wasaaruhu uu gaaray mid sax ahaa labada khilaaf ee soo hadda aan aragnay iyo sida loo kala hadlay midna waa mid sharciyad haysta midna waa mid aana sharciga haysan madaxweynaha muddaxileedkiisa wuxuu ku ekaa febraayo sideedeedii labada kun iyo ko iyo labaatanka mana laha mandate ama sharciyo dastuuri a ma laha warqad uu noocaas uu kusoo qoro ra-iisul wasaarahana kolley uun waxa uu sameeyey waxay ahayd in uu maaragtay boogadhayo xiriirka imaaraadka iyo soomaaliya uu mugdi soo kala dhexgalay mugdigana uu ka saaro waxaa hadda muqdisho ka furan shirka madaxda madasha wadatashiga qaran waxaana dhinaca kala muuqanaya in khilaafka madaxda ugu sarreysa soomaaliya uu sii xoogeysanayo lamase oga xalka iyo goorta la gaari doono cabdilcasiis barrow v o w
nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a tan iyo markii qalalasaha siyaasadeed uu ka bilowday soomaaliya waxaa hoos u dhacay dhaqaalaha iyadoo sidoo kale uu saameeyey ganacsiga xilli dadka soomaalida ay la daaladhacayaan abaarihii saameeyey dadka iyo dunyada haddaba sidee qalalaasaha siyaasadeed ee soomaaliya ka jira uu u saameeyey ganacsiga iyo dhaqaalaha waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda kismaayo aadan maxamed salaad imaam rashiid cabdi axmed oo ka mid a culammada magaalada kismaayo ayaa ka hadlay sida ay siyaasadda u saamaysay ganacsigii iyo dhaqaalihii dalka waxaa weeye saameyn weyn bay ku yeeshay dadkii wax allaala waxay heli lahayeen oo maxaan ku dhaa faa'iidaha wax allaala waxay ganacsigaa la heli lahaa nin walba nin maalgelintii la samayn lahaa nin walba kor waxay bu hayaan ilaa qof walba wuxuu sugayaa inay doorashadu dhacdo doorashadu dhammaatu sugaya doorashadiina ma soo socoto imaam rashiid cabdi axmed ayaa baaq u diray guud ahaanba siyaasiyiinta soomaalida isagoona ugu baaqay in ay dedejiyaan doorashooyinka dalka nimanka kursiga isku haysta maanta dadkoodii soomaaliyeed ee madaxda u noqon lahaayeen baaba bay marayaan dhibaato badan bay ku jiraan saa daraaddeed waxaan leenahay soomaaliya dhan walba ay maanta joogto gaajo col iyo abaar iyo dhibaato ayaa meel walba ka taagan sidaa daraaddeed waxaan leenahay madaxda soomaaliyeed kan u weyn iyo kan u yar iyo mid gogol xukumay mid dham xukumo dalka ha loo noqo ilaahayna ha laga boqo ha loona naxariisto ummadda haddii aanan dhicin haddii waxaa weeye yaa la xukumi doonaa haddii ummadda saan sii ahaato sidaa daraaddeed waxaan leeyahay waxaan kusoo gabagabaynaya warkayga ummadda ha loo naxo ilahayna ha laga noqo maxamed cabdiraxmaan yaxye oo ka mid a waxgaradka magaalada kismaayo ayaa qaba haddii dal uu galo qallaaso siyaasadeed uu lumayo guud ahaanba dhaqaalihii dalkaasi taasi oo keentay in xilligan qallaasaha ka jira soomaaliya uu guud ahaan hoos u dhaco dhaqaalihii dalka waxaa weeye dal sidiisa markay siyaasadiisa degan tahay dhaqaalihiisana wuu degaa arrimaha bulshadana way noolaadaan marka hogaankii siyaasadeed ee dalka daadijin lahaa ee maaragtay ilaalin lahaa dhaqaalihii ee bulshada ku hoos noolaan lahayd dadka saddex dabaqay isugu jiraan dabaqad sare iyo dabaqad hoose iyo dabaqad dhaca ganacsatada iyo waxaad mooddaa hadda inay seeganayaan siyaasaddii cabdifataax maxamed xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka jubbada hoose ee ku nool magaalada kismaayo ayaa dhankiisa qaba in qallaasaha siyaasadeed ee dalka ka jiraayay uu saameyn xoogan oo ku yeeshay guud ahaanba dhaqaalaha dalka dadkuna ay la daalaadhacayaan dhibaatooyin dhaqaale
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda kismaayo aadan maxamed salaad oo warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington mar kale subax wanaagsan dhegeystayaaalkaadna kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda etoobiya ayaa xabsiga ka sii daysay maxaabiis siyaasadeed oo muddo xidhnaa iyadoo maxaabiistanna ay dowladdu sheegtay inay cafis u fidisay waxaana ka mid ahaa xubno maxaabiista la sii daayey jawhar maxamed oo xabsiga loo taxaabay bishii julaay ee sanadkii labadii kun iyo labaatankii isagoo ahaa nin u dhaqdhaaqa una ololeya arrimaha xuquuqda qowmiyadda oromada waxaa warbixintan haddaba magaalada jijiya kasoo diray wariyaha v o eda cabdiraxmaan gata sida lagu sheegay war lagu baahiyey telefishinka qaranka etoobiya waxaa xabsiga laga sii daayey maxaabiist tiro badan oo u xidhnaa arrimo siyaasadeed maxaabiista la shaaciyey in xabsiga laga sii daayey waxaa ku jira aasaasihii t b lf sabahat nage madaxweynihii hore ee tigreega abay weldu iyo aktifistaha caanka ah islamarkaana ka soo jeeda qowmiyadda oromada ee jawhar maxamed haddaba nimcaan cusmaan oo ah weriye madax bannaan ayaa waxa ugu horrayn faahfaahin ka bixinayaa maxaabiistan la sii daayey qowmiyadaha ay ka soo kala jeedeen iyo waxyaabaha ay ku eedaysnaayeen waxaa ku jira aasaasihii ururkaasi sabhat naga iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee deegaanka tigray iyo jawhar maxamed oo ah activista caana oo udhaqaaqa xuquuqda etoobiyaanka gaar ahaan oromada waxa ay kamid ahaayeen labaatan ka tirsan t b l f kuwooda ugu sarsareeya kuwaasi oo dowladda etoobiya ay ku eedeysay in lasoo xido islamarkaana eedeymahaasi ay qeyb ka ahaayeen in ay weeraro u geysteen saldhigga waqooyi ee ciidamada etoobiya in dhalinyarada ay hubeeyeen iyo sidoo kale in ay lunsadeen lacaga fara badan jawhar maxamed iyo ninka kale ee la yidhahdo skander naga dabcan labadaasi oo actifistayaal ahaa waxaa lagu tuhumayey in ay ka dambeeyeen ama ay horseedeen rabshado xoogan oo ka dhashay dilkii fanaanka caanka ah ee hajalu hundesa waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey nimcaan cismaan waxaa ku soo beegay xilligan in la sii daayo maxaabiistan sida laga baahiyey telefishinka qaranka sii deyntoodani waxa ay kusoo beegantay xilli maanta etoobiya looga dabaaldegayo ciidda la yidhaahdo ganna ama christmaska oo xilligan oo kale etoobiya laga xuso waxaana ay dabcan uu telefishinka qaranku baahiyey in ay hordhac u tahay amase dabada ay u xaanayso wadatashi qaran oo etoobiya dhowaan ay qorshaynayso in dalka oo dhan laga hirgeliyo sidoo kale nimcaan cusmaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey maadaama maxaabiistan ay ka mid yihiin qaar ka soo jeeda t b l f waxa ay ka bedeli karto sii deyntooda arrimaha siyaasadda isku soo dhowaanshaha t b l f iyo dowladda etoobiya uma malaynayo gaata markaan qiyaaso sababtoo ah dowladda etoobiya waxaay hore u shaacisay in aan marnaba laga yaabin inay wadahadal ururka t p l f iyo sidoo kale ururka ola amase oromo liberation army oo ah labadaasi ururba ay hore baarlamaanka etoobiya liiska argagixisada ugu dareen dabcan lama filayo in wadahadalka qaran ay qeyb ka noqdaan isku soo wada duubo maxaabiistan la sii daayey ayaa waxa ay dowladdu sheegtay in loo fidiyey cafis maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dalka canada waxa uu ka mid yahay dalalka lagu ammaano soo dhoweynta qaxootiga gaar ahaan xilligan oo uu dunida faraha ba-an ku hayo cudurka covid ku dhowaad afartan kun oo qaxooti afghanistan ah ayaa u dambeeyey kuwa ay canada ballan qaaday in ay u samayn doonto dib u dejin kuwaasoo kalabar hadda ay geysay dalkeeda laakiin qaxootiga ku cusub dalkaasi qaarkood ayaa la kulma caqabado uu sababay covid xuseen nuur xaaji ayaa faahfaahinta warkan inuu haya
dunidu waxay wajahaysaa dhibaatooyin la xiriira qaxootiga malaayiin ayaa barakacay kuwaasoo baadigoobaya goob nabdoon oo ay ku noolaadaan iyaga iyo kuwa ay jecel yihiin kanada waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya ee magangelyada siiya kuwa dhibaatooyinkaasi kasoo cararaya ee magangelyo doonka ah dowladda kanada waxay ballan qaaday dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo labaatankii in dalkeeda ay keeni doonto hal dhibic laba milyan oo qof oo qaxooti ah saddexda sano ee ku eg labada kun iyo saddex iyo labaatanka sanadkii labada kun iyo labaatankii kanada waxay dalkeeda geysay ku dhowaad kalabar tirada guud ee qaxootiga dalalka kale caalamka ay dibudejinta u sameeyeen taas waxaa sii dheer in sanadkii tegay ee labada kun iyo kow iyo labaatanka ay kanada jebisay rikoorka tirada qaxooti ee sanad dal uu qaabilo kadib markii afar boqol iyo kow kun oo qaxooti ah ay qaabishay sanadkaasi labada kun iyo kow iyo labaatanka tan ayaa keentay in hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobe u qaabilsan ee loosoo gaabiyo u n h c r ay kanada ugu yeerto ilayska dib u dejinta qaxootiga ee sanadka dhibka badan qaxooti afghanistan u badan ayaa ahaa kuwii u dambeeyey ee la keeno dalkan kanada dadka reer kanada oo soomaalidu ay ku jiraan ayaa ah kuwa dowladda ka caawiya soo dhoweynta iyo dib u dejinta dadka imaanaya dalkan ururada soomaalida ayaa ka mid a kuwa gacanta ka geysanaya taakulaynta qaxootiga sida kuwa afghanistaanka oo kale
dadka la keenayo oo afghanistaanka walaal diyaar baan u nahay sidaan u caawini jirnay jaaliyadda jaalidooyinka kale ay u dambeeyeen siiriyiintii oo aan dhar u aruurinay wax la qabanay ilaa haddana hadday u baahdaan wax caawinaada ama dadka yimi ay caawinaad u baahdaan aan xafiisyada aga caawinno ururada soomaalida ee xafiisyada u furan yahay ee shaqeeyaan mar walba waxay heegan u yihiin inay wixii aga toosan bulshada dadka kanada la keeno oo cusub diyaar ayay u yihiin tanna waaba ka sii dugan tahayoo dowladda ayaabana weydiin hayso ururada haddaan nahay iyo masaajidyada iyo qolooyinka diimaha kale iyo community leaderska in la caawino dadka walaalaheen afghanistan eesoo oo lasoo daldalahayo oo la keenayo laakiin qaxootigan qaarkood ayaa la kulma caqabado uu sababay covid sagaal iyo toban waa kan cabdiraxmaan yuusuf oo ka mid ah qaxootiga soomaalida ah ee ku cusub dalkan xuseen aad ayaa u mahadsan tahay dadka ku cusub canada wakhtigan lagu jiro covid nneteen-ka waxay la kulmeen culeysyo badan culeysyada waxaa ka mida adeegyada muhiimkaah oo xirmay iyo sharciyadii qaarkood oo culeys saarmay adeegyada muhiimkaah oo kale waxaa ka mida ajansiyadii ama iskuuladii dadka cusub u diyaarinayey inay shaqo ka helaan canada ee baraya xirfadaha ee luqadda ka dhisayay inay xirmeen qeybta sharciyadoo kale driver laysonkii uu qafta u baahan yahay ama ku wadanka imaado xirmay dadkii sharciga sugayay wadanka oo daahitaan badan la kulmay iyo culeysyo badan qeybahaas ayaa ugu badan dadka cusub ay la kulmeen dowladda kanada ayaa wada dadaallo ku saabsan sidii loo haqabtiri lahaa baahiyada haysa dadka ku cusub dalkan iyadoo loo marayo qaabka online-ka ah walow baahiyadaasi dhammaantood aysan ahayn kuwa la dabooli karo xilligan xanuunkan dartiis sidoo kale dowladda kanada waxay sheegtay in in ka badan labaatan kun oo qaxooti oo ay ka keeni lahayd afghanistan ay caqabad ku tahay xaaladda amni darri ee ka jirta dalkaasi xuseen nuur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington soomaali badan oo hore ugu nooleyd wadanka new zealand ayaa u guuray dalka ay dariska yihiin ee australia dadkan ayaa qaarkood waxay halkaasi u doonteen shaqo halka kuwo kalena ay u raadsadeen cimilo diiran oo la mid ah tii soomaaliya oo kale waryaheena dalka australia ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan inoo soo diray ku dhowaad laba kun oo qoys oo soomaali ah ayaa ka soo guuray tobankii sano ee lasoo dhaafay dalka new zealand kuwaas oo isku fidiyey gobollada dalkan australia badankoodna waxa ay deggan yihiin magaalada brisbane ee gobolka queensland haddaba waxaan la kulmay qaar ka mid ah odayaasha iyo dhallinyarada soomaalida ee degay magaaladaasi waana dad iyaga si iskooda ah isku dabera oo aanan qarash ka sugaynin dowladda austraaliya cumar siciid xirsi oo ka mid ah odayaasha new zealand ka soo guuray ayaa ii warramay soomaalida new zealand ka timid magaalada tan cid ku soo dhawaysa male qof walba isagaa gaar u yimi qof kastana isagaa isdamberay qof kastana hadda wuu shaqeeyaa waxayna ka shaqeeyaan bisnesyaal kala duwan marka waxaa weeye dad aada iyo aada ugu horumaray shaqada waxaa la yidhaahdo maadaama qof kasta asagu uu isdambarahayo waxaa de lagu ammaani karaa qofkii isdamberay qof ummadda soomaaliyeed wax taraynayo faadumakiin siciid ayaa iyana ah gabadha keliya hadda ku haysata meherad laga cunteeyo oo ku taalla meel istaraatiiji ah oo u dhow deegaanada soomaalidu ay degto ee magaaladaasi brisbane maadaamay maqaayad keliya tahay soo marka qaarkood waxaa dhacday inay dumarka aan jaamis u weynin ay kusoo galaan ay wilasha soomaalida noo ka badato marka waxaan ka sameynaa aftanoonka kale gabdhaha xirnaa ilaa duurka isu bixin dhalinyarada iskaasa
ifraax cabdi askar ayaa iyana ka mid ah dadka ka soo guuray new zealand waxaana iiga warramaysaa sababta ugu weyn ee ay halkaasi uga soo guureen oo ay austraaliya u soo degeen new zealand waddan qurux badan way fiican only lacagta umbaan koo nimi magaa lacagta stay ugu fiican maadaama waddan aan imaano bujinaj uu leeyahay laga shaqaysan karana de waa shaqaysan shaqaysan new zealand waa idan shaqaysanaya maxaa marka dadka soomaalida new zealand ugu soo guuraan oo halkan usoo degaan waddanka waddan qurux badan saan kuu sheega weeyaan fiican only currency-ga umbaa difference ah halkaa lacagta fiican halkan waxaa yar fiican maxay kaloo halka ku fiican tahay oo new zealand aad kaga xelan xoogaa qabowga xaggaas way qabow badan tahay halkan kulayl waa hawada soomaaliya camal bay nala mid tahay yani sax saasaan ugu soo xiranay iyo shaqooyinka bulshada duwan baa yaala xitaa hadda soomaali keliya maba ahaba wadanka guud ahaan wax ka shaqeeya dhakhtarada meel kasta waa new zealand saa ogtahay maa garanaa marka reer new zealand halkan joogo degan iyagoo dee maadaama dawladda aanan wax siinayn waa dad iyaga isfangareynayo shaqaysanaya xoogooda xoogooda maanaya magaalada melbourne ayaa iyana hoy u ah boqolaal soomaali oo ka soo guurtay dalka new zealand ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
halkaad weli dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington gabagabadii idaacaddeen ayaan kusoo dhownahay haddii aan qodobada wararka caalamka u doorkaron idiin kormarna waxaa ka mid ah dowladda etoobiya ayaa xabsiga kasii daysay maxaabiist siyaasadeed oo muddo xidhnaa iyadoo maxaabiistaasna ay dowladdu sheegtay inay cafis u fidisay waxaana ku jiray madax hore oo ka tirsanaa jabhadda t b lf iyo weliba aasaasihii ururkaasi t b lf sidoo kale maxaabiista cafiska loo fidiyey ayaa waxaa ka mid ahaa jawhar maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qowmiyadda oromada ee etoobiya kaasi oo isaga iyo qaar ka mida taageerayaashiisa xabsiga loo taxaabay bishii julaay ee sanadkii labadii kun iyo labaatankii afiskan ayaa kusoo beegmaya iyadoo oo ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed uu ku baaqay dib u heshiisiin qaran oo guud oo dalkaasi laga hirgeliyo isagoo sidaasi ku sheegay warmurtiyeed uu ugu talagalay munaasabadda ciidda madhabta ortodokska ee diinta kiristanka oo ah madhabta kiniisadda etoobiya haatana dhegaystayaal aynu ku wada nasanna mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay
nabyo waya olola shiday wuxuu daarama tego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa nabyo waya olola shiday wuxuu daarama tego waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooq xaasha qalin kaka calamada dahsheed hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajeey hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajeey kumuu daarine jacay hadoondoonane ka joog ka doondoonan hadoondoonan caashaqa hadoondoonan waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoondooq caashaqabe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajeey hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajeey kumuu daarine jacay hadoondoonane ka joog hadoondoonan caashaqa hadoondoonan dabayliyo weeya roob duufaan iyo danaa baabadan dow iyo meel dooxyo weyn oo u daadsoo rogmaday dabayliyo weeya roob duufaan iyo danaa baabadan dow iyo meel dooxyo weyn oo u daadsoo rogmaday adoondoon raaci weli intuu ku dumay habeen mujadi dusha kahaaga iman oo aan garanayn dabaal badweyn dalaq lama yidhaa hamoodin daroorintii inuu daad kula tegee hamoodin daroorintii inuu daad kula tegee kumuu daarine jacay hadoondoonan ka joog ka doondoonan hadoondoonan caashaqa hadoondoonan
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaanba hadda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinla sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan dabaal badweyn dalaq lama yidhaa hamoodin daroorintii inuu daad kula tegee hamoodin daroorintii inuu daad kula tegee kumuu daarine jacay hadoondoonane ka joog ka doondoonan hadoondoonan caashaqa hadoondoonan adoondoon raaci weli intuu ku dumay habeen mawjadii dusha kahaaga iman oo aan garanayn dabaal badweyn dalaq lama yidhaa hamoodin daroorintii inuu daad kula tegee hamoodin daroorintii inuu daad kula tegee kumuu daarine jacay hadoondoonan hadoondoonan